rashiid tuuraal waxa uu taageerayaal badan ku lahaa baraha bulshada waxa uu dadka raaca la wadaagi jiray sawirro lala ashqaraaro oo uu qaaday xilli habeen ah gaar ahaan kuwa uu ka qaaday turkiga oo ay ka muuqato iftiinka dhismayaasha iyo fallaaraha xidigaha xilliga gudcurka ee habeenkii waxa uu dhiganayay jaamacad lagu barto cilmiga fisigiska gaar ahaan barashada xidigaha waxa uu ahaa nin qurxoon caqli badan bulshaawi ah doonaya in kolba wax cusub uu barto waxaana u gacan haadinaya mustaqbal wanaagsan iyo barashada culunta hawada sare hase yeeshee tuuraal isagu wax kale ayuu u hanqaltaagayey waxa uu ahaa nin muslim ah oo ka soo jeeda qoys muxaafada waxaana uu caadaystay inuu booqdo shabakadaha jihaadiyiinta tuuraal waxa uu turjumaadda ay kooxahaasi ka bixinayaan diinta islaamka ku qaatay niyadda horraantii sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka waxa uu ka dhuuntay qoyskiisa iyo noloshiisii wanaagsanayd ee uu ku noolaa waxaana uu ku biiray ururka daacish ama isis ee ka dagaalama waddamada ciraaq iyo siriya dhammaadkii bishii ogostna tuuraal waa uu geeriyooday waxaana uu dhintay isagoo u dagaalamaya isis da'diisu waxay ahayd toddobiyo labaatan sano jir kumanaan dhallinyaro muslimiin ah oo ay soo jiidatay dacaayadda iyo fikradda isis ayaa u safray mandiqadaasi kuna biiray kooxdaasi isku magacowday khilaafada islaamiga hase yeeshee sheekada tuuraal waa ay ka duwan tahay kuwa kale ee ku biiray sababtoo ah qoraalka badan diiwaanka iyo sawirrada ku saabsan noloshiisa ee uu ka tegey taasi oo uu soo ururinaya in ka badan toban sanno waxa uu diiwaan gelinayay noloshiisii xilligii uula jooga isis maalin walba laga bilaabo xilliga uu caajisnaa ee uusan waxba qabanayn mar uu tababar adag ku jiray iyo isagoo ay sigeen duqaymaha dhinaca cirka waxa uu si weyn u difaaci jiray ficlada arxandarrada ee kooxdaasi ay ku kici jirtay sida qoorgoynta iyo haweenka oo loo haysto galmo keliya haddaba maxaa ku hoggaamiyey tuuraal inuu qaado jidkaasi xagjirnimada ugu dambayntiina uu ku dhinto gacanka hadal wariyaal ka tirsan v o eda ayaa isku dayay inay su'aalahaasi helaan iyagoo si dhow u darsay qoraalada baraha ijtimaaciga ee tuuraal iyo warqad afar iyo toban bug ka kooban oo uu qoray intii uu ku sugnaa siriya oo laga soo turjumay afka turkiga wariyaashaasi waxay sidoo kale waraysteen saaxiibbadiisa dadkii ay isla soo shaqeeyeen waxay kaloo waraysi gaaban la yeesheen aabbihiis jihaadku ma ahayn jidkii uu tuuraal ku bilaabay noloshiisa qaangaarnimo nolosha iyo geeridiisa dambe waxay tusaale u tahay yabooha been abuurka ee ay jeedinayso ideolojiyada isis oo ay ku lumeen dhallinyaro badan oo muslimiina waxa uu ahaa ilmaha labaad ee qoys leh saddex carruura tuuraal waxa uu ku koray xaafadda sincaan ee magaalada ankara waxaana uu ka soo jeedaa qoys ay qiimo badan ugu fadhido waxbarashada iyo diinta islaamka aabbihiis waxa uu haystaa shahaadada b h d ga oo ku qaatay qoraalada iyo sugaanta turkiga waxaana uu wax ka dhigaa dugsi sare walaalkiis ka weyn waa injineer farsamada barnaamijyada kombyuutarada ku shaqeeya waana abwaan walaashiis ka yarna waa ardayad adeerkiisna waa brofesor dhiga xisaabta sannadkii labada kun iyo todobada tuuraal waxa uu galay jaamacadda farsamada ee bariga dhexe ee metu oo loo yaqaano harfadi turkiga waxaana uu baranaya cilmiga fisigiska jaamacadda oo ahayd mid cilmaani ah waxay u ahayd jawi ka duwan kan guriga uu ka soo jeedo sida uu sheegay nihaad jelig oo ay isku fasal ahaan jireen kana mid ahaa dadka xaqiijiyey qoraalka tuuraal ee baraha bulshada la dhigay maalintii waxa uu tegaya iskuulka waxaana wax ku baranayay bii'ada cilmaaniga habeenkiina waxa uu u soo hoyanayay qoyskooda oo ahaa qoys muxaafida oo diineed ayuu yidhi jelig suurtagal ma aha inaad isku dhex wadid labada nololood ee kala duwan ayuu ku daray intaasi intii uu ku jiray jaamacadda metu tuuraal waxa uu caan ku noqday xiisaha u qabay cilmiga xidigaha iyo sawirqaadista iyo inuu ahaa nin su'aalihiisa ay meel haystaan waxaa la sheegay inuu mar walba uu weydiin jiray su'aalo wanaagsan sida uu sheegay nin brofesor ah oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo dhinaca amniga hase yeeshee tuuraal ma ahayn ardayga ugu wanaagsan jaamacadda su'aalo ayaa ka taagnaa dhinaca anshixiisa waxaana uu gooyey xiisado badan magaca loo yaqaanay baraha ijtimaaciga waxa uu ahaa nuclear kedi ama nuclear cat taasi oo ka turjumaysay jacaylka uu qabay bisadaha iyo sawirradooda sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka waxa uu ka qayb galay banaanbaxyo looga soo horjeeday dowladda waxaana uu bilaabay inuu aad ugu sii dhowaado dhinaca diinta kadibna waxaa la sheegay inuu isbedelay saaxiibbadiis ayaa sheegay inuu bilaabay inuu aad uga fogaaday afkaarta furfuran ama cilmaaniga ah ee jaamacadda dadka ay wada dhiganayeen ay qabeen waxaana uu bilaabay inuu gadh ka bixiyo timahana uu daysto waxaa la sheegay inuu bilaabay inuu wakhti badan ku qaato masjidka jaamacadda metu wakhtina uu ku bixiyey barashada qur-aanka mid ka mida cajaladaha jihaadiyiintu ay soo saareen ayaa lagu sheegay in mid ka mida dadka ay ku wada taxnaayeen masaajidkaasi oo ku biiray daacish uu la wadaagi jiray cajaladahaasi fideoga waxaa la sheegay inuu mararka qaarkood dadka uu salaada tujin jiray sababtoo ah waxa uu ahaa nin balaaqa leh intaasi kadib waxa uu bilaabay inuu si muuqato taageero ugu muujiyo jihaadka waxa uu facebookka kaga hadli jiray shacabka reer suuriya oo uu yidhi waxaa laynaya xukuumadda syriya ruushka iyo diyaaradaha maraykanka waxaa sidoo kale uu dhaleeceeyey xukuumadda turkiga waxa uu jaamacadda metu ka qalin jabiyey sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaana uu islamarkiiba bilaabay inuu barto digriga maasterka ee cilmiga fisigiska oo ka qaatay jaamacadda jefskila ee dalka finland waxa uu ahaa nin aan diiradda si weyn u saarin dhinaca waxbarashada markii uu galay jaamacaddaasi waxaana uu badnaa masaajidka jaamacadda dadka yaqaana ayaa u sheegay warbaahinta in wakhtigiisa uu ku qaatay masaajidka iyo internetka dhaqdhaqaaqiisu waxa uu soo jiitay indhaha hay-adaha amniga ee dalka fiinland sida ay qortay jariidadda birgun daily waxaana mas-uuliyiinta amnigu ay ka fureen baadhitaan sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka majalladda newsweek ayaa sidoo kale sheegtay in booliisku ay su-aalo weydiiyeen tuuraal laftiisa tuuraal waxa uu dib ugu laabtay dalka turkiga isagoo markaasi ka sii dhiganaya jiduu u sii maro jihaadka uu aaminsanaa inuu ka socdo dalka syriya habeennimadii tobankii bishii janaayo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka waxa uu waalidkiis u sheegay inuu la soo joogayo saaxiiba ay isku yaqaaneen jaamacadda metu waxa uu markaasi rartay boorso yar waxaana uu u dhaqaaqay dhinaca xadka dalka syriya magaalada koonfurta dalka turkiga ku taalla ee sanliyurfa ayuu kula kulmay jihaadiyiin kale oo ka socotay waddamada tuuniis iyo sacuudiga oo doonaya inay u dagaalamaan isis waxayna iyagoo wada socdo u dhaqaaqeen dhinaca xadka turkiga uu laleeyahay dalka syriya waxa uu sheegay in wakhti dheer ay ordayeen intii aysan gelin xadka dhinaca dalka syriya waxa uu sheegay in nin timo weyn oo u dhashay dalka afghanistan uu xadka ka qaaday kadibna u dhaqaajiyay dhinaca magaalada tal abyad waxaa la geeyey guri uu shumca ka daaran yahay waxaana laga qaaday baasaboorradii iyo qalabkii elektroniga ah ee ay wateen waxa uu sheegay inuu ku qanciyey mid ka mida maleeshiyada isis inuu siiyo dhowr daqiiqo si uu qoyskiisa email ugu diro waxa uu goor dambe sheegay in telefoonkii laga qaaday isagoo aan emailkii wada dirin kadibna waxaa la su-aalay su-aalo la weydiiyo dadka cusub ee ku soo biira isis waxaa la siiyey naanaysta ah abu hureyra maalmo kadib waxaa loo wareejiyey guri kale oo ay isku barteen ilaa labaatan qof oo kale oo ay ku jiraan nin u dhashay dalka jarmalka mid ka soo jeeda bangaladesh iyo mid kale oo markaasun ka soo baxay xabsi ku yaalla faransiiska nin kaleoo afraad ayaa sheegay inuu ka soo safray dalka shiinaha islamarkaana ay ka soo baxday shan iyo toban kun oo dollar dhowr maalmood kadib waxaa la saaray bas waxaana loo dhaqaajiyey dhinaca magaalada raqa waxaa intii dambe uu u dhexeeyey raqa iyo xums waxaa la geliyey tababar adag waxa uu sheegay inuu la tababartay dad ka yimid britain oo uu ku jiro nin injineer ah iyo wiilkiisa waxa uu sheegay inay ku jireen goobo boholo ah iyo dooxooyin cabsi weyn ay ka qabeen diyaaradaha xukuumadda syriya oo uu sheegay inay korka ka duqaynayeen waxa uu bilaabay inuu ka cabto nadaafadda goobta ka jirtay nidaamsanaan la-aan ka dhex jirtay jihaadiyiinta iyo ujeeddada qaar ka mid a dadka ku soo bayray isis oo aan kala caddayn mid ka mid a dadka ka soo goostay jabhadda annusra asalkiisuna ka soo jeeda moldofa ayaa u sheegay inuu u yimid oo keliya gunnada ay bixiyaan isis oo isugu jirta lacagta iyo guryaha waxa uu sheegay rashiid tuuraal in isaga iyo shan kale bil kadib ay ka soo baxeen bohoshii lagana dhigay taliyayaal waxaana uu sheegay in duruufihii noloshooda ay wax iska beddeleen waxay u guureen guri ku yaalla duleedka xoms mid kastana waxaa la siiyey buste iyo qof cuntada u kariya oo toddobaadkiina u qala neef adhi ah waxaa kaloo ay helayeen moos iyo liin iyo afar xaba oo ah jokaleedka lagu magacaabo snikariska dagaalkii ugu horreeyey oo ka qayb galo waxaa lagu qoray inuu dhinaca gurmadka caafimaadka ka caawiyo ciidanka sababtoo ah waxa uu qabay tababar dhinaca gurmadka deg deg ah waxay ahayd markii ugu horraysay ee uu maqlo dhawaaqa rasaasta waxa uu sheegay inay ku dhuunteen goob buur ah kadibna ay maqleen dhawaaqa hubka artileriga iyo taangiyada waxa uu sheegay in saacado badan oo ay ku jireen dabayl qabow iyo roob inuu helay ogolaansho ah inuu dib u soo gurto teendhadii uu yimidna waxaa ku sugnaa laba dhimatay iyo lix dhaawac ah meel kastana waxaa ka orayay dhiigga bishii abril sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka tuuraal waxa uu tegay magaalada raqa kadib markii uu dagaalka ku dhaawacmay halkaasi oo ku guursaday gabar turkiga u dhalatay guurka kadib waxa uu yareeyey isticmaalkiisii baraha bulshada isagoo taasi sabab uga dhigay sida uu sheegay xaaskiisa oo ka masayraysay dadka uu xiriirka la lahaa bishii ogost ee sanadkan ayay tuuraal u timid geeridu waxaana uu ku dhintay dagaal ay isis la gashay ciidamada kurdiyiinta waqooyiga magaalada raqa sida lagu sheegay baraha ijtimaaciga ee isis waraysi kooban oo aabihiis sulaymaan tuural siiyey v o eda ayuu ku sheegay in xaaskiisu ay xaqiijisay geeridiisa waxaa loo sheegay in lagu aasay syriya waxa uu sulaymaan v o eda u sheegay inuu doonayo in meydka wiilkiisa uu dib u helo uuna ka codsaday mas-uuliyiinta turkiga inay baadhitaan ku sameeyaan waxa uu sheegay inaysan ka warqabin sida uu u dhintay waxa uu diiday inuu intaasi ka badan ka hadlo geerida wiilkiisa fariintii ugu dambaysay ee tuuraal uu facebooka ku qoray waxay ahayd bishii ogost koob iyo soddonkeedii ku dhowaad bil kadib markii uu dhintay waxay sheegaysay haddii aan halkan muddo qoraal ku qori waayo waxaad ogaataan in wakhtigaygii dunidan uu dhammaaday aana tegay aakhiro ii soo duceeya in ilaahay ii aqbalo shahaadada waa farriin horey loo sii duubay waxaan rajaynayaa inaan aakhare ku kulanno saaxiibbadiis iyo dadka yaqaana waxay isweydiinayaan sida ay ku dhacday in dacaayadda isis ay mareen habaabiso rashiid tuural iyo dadka la midka ah